wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa talaado saddexda bisha disembar sannadka labada kun iyo afariyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaalaad idaacadeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybta labaad ee warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno tahriibta oo dib ugu soo cusboonaatay soomaaliya heerka tahriirka ee puntland waxa uu marayaa heer aada u sarreysa tanise waxa ay dheer tahay tii laba kun iyo sideeddii iminka waxa tahriibaya dad shaqayn jiray dad ganacsi ku jiray ama meelo kale ka hayay boosas muhiima qofka hadduu rabo inuu cararo cidima celin karto laakiin anigu waa qabaa in daraasad laga sameeyo aqoon-yahanka baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysaga yimaado la isweydiiyo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wafdi ka socda maraykanka oo maanta tegay magaalada hargeysa kulana kulmay madaxweynaha dooran ciro iyo sidoo kale biix muuse biixi si kala gooni gooni ah barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka israa'iil ayaa talaadada maanta ku hanjabtay inay dib u sii wadi doonto dagaalka lubnaan haddii uu burburo heshiiska xabajoojinta ah ee ay kula jirto xisbullah waxayna sheegtay in markan ay weeraradeeda sii qoto dheerayn doonto oo ay beegsan doonto dowladda lubnaan lafteeda kadib maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo toddobaadkii hore oo la isku raacay xabajoojinta hanjabaadii ugu adkay tan iyo markii xabajoojinta lagu heshiiyey in lagu soo afjaro afar iyo toban bilood oo dagaal ay kula jirtay xisbullah israa'iil ayaa sheegtay in lubnaan ay dusha u ridan doonto mas-uuliyadda ku guuldaraysashada inay hubka ka dhigto maleeshiyaadka jibiya heshiiska xabajoojinta ah wasiirka difaaca ee israa'iil ayaa sheegay in haddii israa'iil ay dib ugu laabato dagaalka aysan dhaafi doonin xarumaha dowladda lubnaan haddii ilaa hadda aan kala socnay dowladda lubnaan iyo xisbullah sidaasi ma sii ahaan doonto ayuu yidhi mar uu booqday xuduudda inkastoo toddobaadkii hore xabajoojin la gaaray haddana ciidamada israa'iil ayaa sii waday duqaymaha ay ka geysanayaan koonfurta lubnaan oo ay ku sheegeen in dagaalyahanada xisbullah ay iska dhigatirayaan heshiiskii ay ku joojinayeen weerarada iyo inay ka baxaan goobaha ka fog webiga litani oo qiyaastii soddon kilomitir u jira xuduudda isniintii xisbullah ayaa duqaysay goob ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil halka mas-uuliyiinta lubnaanna ay sheegeen in ugu yaraan labayo toban qof ay ku dhinteen duqaymo ay israa'iil ka geysatay gudaha lubnaan mucaaradka ay hogaamiyaan islaamiyiinta ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ayaa talaadadii ku sii siqaya magaalada xama ee bartamaha suuriya sida ay sheegtay koox kormeerta dagaalka kooxda hay-ad taxriir ashaam iyo xulafadeeda oo ayaa ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ciidamada ay kula galeen aaggaasi tan iyo markii ay weeraradu bilowdeen toddobaadkii tegey sida ay sheegtay kooxda kormeeraysa xuquuqda aadanaha ee suuriya tan iyo markii uu duulaanku bilowday toddobaadkii hore waxay qabsadeen ama ka qabsadeen dowladda suuriya dhul ballaaran oo ay ku jirto magaalada labaad ee xalab isku dhacyo ayaa ka dhacay baadiyaha waqooyiga ee xama halkaasi oo kooxaha mucaaradka ay u suurto gashay inay qabsadaan magaalooyinkii iyo xaafado dhowra saacadihii lasoo dhaafay ayuu ayay tiri warbaahintaasi ama xaruntaasi ciidamada cirka ee suuriya iyo kuwa ruushka ayaa tobanaan duqeymo ah qaaday ruushka ayaa markii ugu horreysay toos u farageliyey dagaalka suuriya labadii kun iyo shan iyo tobankii isagoo duqeymo ka geysanayay goobaha ay gacanta ku hayaan mucaaradka waxaana uu ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siiyo madaxweyne bashar al asad tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi sacuudi carabiya ayaa dishay in ka badan saddex boqol oo qof sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka a f p kadib markii afar daldalaad lagu dhawaaqay talaadada maanta ah waxaana wadarta guud ee boqortooyadu ay dishay ay ka dhigaysaa tiradii ugu badnayd sanad gudihiis ee xukunadaasi lagu fuliyo xukunada dilka ah ayaa lagu fuliyey saddex qof oo lagu helay inay daroogada tahriibinayeen iyo mid kale oo dil geystay siday ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee sacuudiga oo soo xiganaysa wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay tirada guud ee dilalka sanadkan ka dhigaysaa saddex boqol iyo saddex qof sida lagu sheegay tarakoob ku salaysan warbixinada warbaahinta dowladda boqortooyada khaliijka ku taalla ayaa soo saartay ciqaabta dilka laba boqol oo jeer dhammaadkii sebtembar marka loo eego isla tirada waa isla tirinta xogta rasmiga ah taasi oo muujinaysa heerarka dilka ee deg dega ah toddobaadyadii lasoo dhaafay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halkaa dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aan ku bilownaya madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo madaxweynaha kursiga kasii degaya muuse biixi cabdi ayaa maanta si kala gooni ah waxay ula kulmeen wafdi ballaaran oo ka socda dowladda maraykanka oo uu hogaaminayo safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ambasador richard riley ambasador riley ayaa waxaa booqashadiisa hargeysa ku wehlinayay taliyaha howlgallada taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda africa major general brian cashman mas-uuliyiin kale iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan maraykanka warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle kulankan xarunta madaxtooyada somalilan ku dhex maray wafdiga ballaadhan ee ka socda waddanka maraykanka iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaa ugu horreeya in warmurtiyeed laga soo saaray madaxtooyada somalilan lagu sheegay in madaxweynaha somalilan uu xubnaha wafdiga ee dowladda maraykanka uga mahadnaqay iskaashiga iyo xidhiirka wadashaqayneed ee amniga geeska afrika iyo dhinaca milatariga ee labada dhinac ee somalilan iyo maraykanka sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in booqashada wafdigani ay xoojinayso xidhiirka mustaqbal ee labada dhinac dhinaca wafdiguna waxa ay si wada jira u soo dhoweeyeen baa la yidhi hadalka madaxweynaha iyadoo safiirka maraykanka ambasador richard iyo major general brian cashman uu iyaguna sheegeen sida warmurtiyeedka lagu sheegay in dhinacooda ay diyaaru yihiin iskaashiga dhinacyada amniga geeska afrika sidoo kalena waxa ay madaxweynaha somalilan ku bogaadiyeen doorka uu ka qaatay horumarka dalka arrimaha dimuqraadiyadda doorashooyinka isku sidkan adkaynta xidhiirka labada dhinac ka dhexeeya iyo biseelka siyaasadeed ee ka hana qaaday somalilan oo weli aan ka mid noqon baa layidhi beesha caalamka hase yeeshee buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa iyagoo si gaarana u bogaadiyey baa layidhi madaxweynaha somalilan aqbalaadda natiijadii guddida doorashooyinka somalilan ay ku dhawaaqeen kulanka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay sida warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada somalilan lagu sheegay wasiirka arrimaha dibadda somalilan iyo iskaashiga caalamiga ah dhaktar ciise kayd maxamuud arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed taliyaasha ciidamada milatariga sirdoonka nuux ismaaciil taani iyo mustafa maxamed xasan bacluul iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynaha somalilan marwa amaal cabdilaahi cawil geesta wafdiga dalka maraykanka ka socda waxaa ku wehelinayey baa layidhi safiirka iyo taliyaha mas-uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka mida dowladda maraykanka iyo ciidamada milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ka tirsan sida lagu sheegay war-saxaafadeedka geesta kale wafdiga ka socda dalka maraykanka ee maanta socdaalka ku yimid magaalada hargeysa waxa ay kulan gaara la yeesheen madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi abdiraxmaan ciro intaasi kadib labada dhinac ayaa si faahfaahsan uga wada hadlay xidhiirka qotada dheer ee ka dhexeeya somalilan iyo maraykanka iyo sidii loo sii adkayn lahaa madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaa qoraalkan lagu sheegay in dowladda maraykanka uu caddeeyey inuu diyaar u yahay sidii uu xidhiirkaasi u sii xoojin lahaa danjiraha maraykanka waxaa kulanka ku wehelinayey saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada milatariga maraykanka ee qaaradda afrika haddaba wefdigan iyo imaanshaha somalilan muxuu uga dhigan yahay dadka somalilan waa kan aqoon-yahan maxamed muuse faarax oo ka faallooda arrimaha geeska khayr waa si wanaagsan haddii aynu khayra ku duulno doorashadii dambeysay iyo maraykanka oo ah dalka ugu weyn ee dimuqraadiya adduunka jira waxaynu filan karnaa ayaabaha soo socda ama bilaha soo socda ama sanadada nagu soo fool leh somalilan inay saaxadda adduunka dimuqraadiga ay ka ciyaarto rool aada u muhiimah markaa waa mid la filan karo wafdiyo badan oo kuwa ka ballaaran aynu sugi karno maraykan ahaanna intii u dambeysay ilaa intii sharcigii maraykanka iyo somalilan iskaashiga ahaa la ansixiyey waxaad arkaysa in wada shaqaynta somalilan iyo maraykanku ay tahay mid sare u socota waxyaaba badan oo la hadal hayaana ay jirtaan se waxaanu rajeynaynaa in inaynu sugno mustaqbalka iyo waxa ka soo bixi doona tanuse waxaynu oran karnaa waa marihii koowaad aynu ka dhaxalnay doorashadii dimuqraadiga ahayd ee bilaa turxaanta ahayd ee sida quruxda badan somalilan uga qabsoontay ugu dambayn arrimaha la sheegay in laysla soo qaaday waxaa ka mid ah somalilan waxay ku bogaadiyeen sida warxaafadeedka madaxtooye ka soo baxay lagu sheegay arrinta doorashooyinka iyo hanaanka dimuqraadiga ee somalilan ay ku tilmaameen inuu yahay qaangaar ama mid bislaaday iyo dhinaca kale amniga gobolka geeska maxaa halkaa kaaga baxay labada waqdina waxa weeye laba ay somalilan door aada u muhiima ka ciyaarto haddii ay noqoto geeska afrika iyo afrika guud ahaanba taamaankana in badan lagu soo majiiranayey maantana dimuqraadiyadda afrika ay tahay mid yadu calanka u sida markaa waxaan filaya inay halkaasun kasii socon doonto wax cusub aan ahayn in lagu bogaadiyo somalilan wixii quruxda badnaa ee ka dhacay toddobaadadii u dambeeyey khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
dowladda indonesiya oo doonaysa inay maalgelin caalamiya u hesho waa farsamaynta macdanta uu dalkaasi qaniga ku yahay islamarkaasina doonaysa inay soo saarto bateriyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqeeya ayaa heshiis iskaashiga dhaqaalaha ah iyo maalgashigaba la saxiixatay dalka kanada saare ciidla nuur ayaa noo heysa warbixin arrintan ka qortay v o a wadamada indoneesiya iyo kanada waxay isniintii shalay kala saxeexdeen heshiis hordhac ah oo dhigaya dhinaca iskaashiga dhaqaalaha kaasoo ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo xidhiidhka dhaqaale ee u dhexeeya labadaasi dal ee ku wada jira wadamada labaatanka ah ee xagga dhaqaalaha hore uga maray is-afgaradka heshiiskani waxa uu kusoo beegmay saddex sano kadib markii ay bilaabeen wadahadallada amaba wadaxaajoodyada heshiiskani ku qotomo waxaanu dhaqangalka heshiiskani si rasmiya u hirgelayaa sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka sida uu dhigayo qodobada heshiiska ay magaalada jakarta ku wada saxeexdeen wasiirada ganacsiga ee labada dal wasiirka ganacsiga ee dalka indonesiya buudi santoso ayaa sheegay in indonesiya ay qadarinayso taageerada iyo maalgashiga dalka kanada ee qorshahooda ah inay mudnaanta koowaad siiyaan qeybta macdanta muhiimka ah taasi oo kaalin weyn ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha joogtada ah ee dalkaasi wasiirka ganacsiga ee dalka indonesiya oo shir jaraa'id qabtay ayaa warbaahinta u sheegay inay labada dal si wadajira u horumarinayaan macdanaha dalkaasi hodanka ku yahay si ay indonesiya u gaadho yoolkeeda dhaqaale ee sanadka labada kun iyo lixdanka iyada oo labada wadanba ay si siman uga faa'iidaysanayaan heshiiskaasi macdanta iyo tamarta cagaaran indonesiya waxay leedahay mid ka mida kaydka qaniga ah ee u badan macdanaha ay ka mid yihiin tin cober boxide iyo kuwo kale waana isha ugu weyn ee macdanta naykalka ee adduunyada indonesiya waxay muddo raadinaysay inay faa'iido badan ka soo saarto macdanta dalkeedaasi si maalgashi loogu sameeyo farsamaynta macdanta iyo samaynta baytariyada ay isticmaalaan baabuurta korontada ku shaqaysa dalka maraykanka ayaa bishii julaay sheegay in indonesiya ay isku soo dhowaadeen aragtida ku aadan ku biirista heshiiska iskaashiga maalgashiga macdanta ee caalamiga ah kaasi oo looga gol leeyahay in lagu dardargeliyo horumarinta kaydka macdanta muhiimkaa indonesiya ayaa sidoo kale heshiis la gashay bishii sebtembar dalka britain si ay iskaga kaashadaan maalgelinta macdanaha muhiimka ah ee aadka loogu baahan yahay ee dalkaasina qaniga ku yahay
mahadsaned saare ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidmo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo soomaali ah ayaa dhowaan ku dhintay kadib markii laba doon oo sida tahriibayaal ay ku qalibmeen xeebaha dalka madagaskar bishii lasoo dhaafay dhacdadaasi ayaa iftiimisay in tahriibta dhallinyarada iyo halistii badaha ay dib usoo cusboonaatay kusoo dhowaada qeybta labaad ee barnaamijka gaaraha oo aynu ku eegeyno arrimaha tahriibta waxaana magaalada boosaaso noogu soo diyaarisay faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan qulqulka tahriibta oo bilihii u dambeeyey aada u soo kordhay oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso bilihii u dambeeyey waxaa si aada u soo kordhayey safarada sharci darrada ah oo ay tahriibayaasha soomaalidu ku galaan waddamada yurub iyo maraykanka isla markaasna ay ka dhex muuqdaan shakhsiyaad isugu jira siyaasiyiin ganacsato waalidiin suxufiyiin dhallinyaro iyo aqoon-yahano kuwaasoo safarka tahriibta ah ee ay ku marayaan masaafada dheer kala kulma inay qaarkood ku dhintaan ama ay xabsi galaan iyadoo dhaqaalo fara badanina uu kaga baxay qaar ka mid a tahriibayaasha soomaalida ayaa waxaa u suurto gashay in ay gaaraan waddanka maraykanka balse waxa ay ku soo beegmeen iyadoo madaxweynaha dhowaan la doortay ee maraykanka donald trump ay ballanqaadyadiisii ololaha doorashada ka mid ahayd inuu tahriibayaasha sifada sharci darrada ah kusoo gala waddanka maraykanka uu waddankiisa ka raafi doono dibna ugu celin doono waddamadii ay ka yimaadeen sidoo kale waxaa jira waddamo reer yurub ah oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhowaan kala hadlay in tahriibayaasha qaybtood dib loogu celiyo gudaha waddanka soomaaliya barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka ah ee buunsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan xildhibaan cismaan yuusuf xaraare oo ka mid ah golaha baarlamaanka puntland iyo maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare wax ka qora arrimaha dhaqaalaha iyo dhallinyarada dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka waa dhownahay faaduma faaduma waa mahadsan tahay waa dhownahay waa mahadsantahay faadumo waa dhownahay waana salaamayaa saaxiibada dooda gula jira
waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdirasaaq guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ah guddoomiye muxuu muuqataa in dadku ay xiiseynayaan inay basaboor soo qaataan ama ay qurbaha aadaan maadaama ay lacag fara badan ganacsi ku samayn karaan ay ku bixiyaan tahriibka waa faaduma waa mahadsan tahay adiga iyo warbaahinta v o a qaybteeda afka soomaaliga ah saaxiibadeyna waa salaamayaa xildhibaan xaraare iyo qoryaan maxamed axmed maxaa ku kalifaya qofka ama wa muwaadinku inuu dalkiisa ka tago goormo ayuu dalkiisa ka tagaa sababta dalkiisa uga tegayo ha kala duwanaato ama ha la yidhaahdo baasiboor buu doonanayaa ama dhaqaalu u baxay ama wuxuu ka cararay gabadfal iyo cunfi iyo cadaalad darro waddankiisa ka jirta yacni insaanku marka uu dalkiisa ka tegayo oo ka haajirayo waxa weeye wuxuu raadsaday badiil meel kale oo dal kale u noqonaysa oo aan ahayn dalkiisi uu ku dhashay oo xuduntiisa ku asnayd ayuu raadsanayaa dalki dalkaas dal aan ahayn buu raadsanayaa runtii horta adduunka caalamiyan sanadkii waxaa la dhahaa ilaa laba boqol oo milyan wax ka badan baa hijra ama waxa la yidhaahdo tahriib gasha daraasado badan laga soo bilaabo labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu qiyaasaa dadka ilaa waxa la yidhaahdo laba boqol iyo toddobaatan iyo laba milyan ayaa hijrootay marka waana number boqolkiiba saddex dhibic shan noqonaysa tirakoobka bini aadanka marka guud ahaan caalamka la fiiriyo marka horta wadamada loo hijroodana badanaa waa wadamada hadda horumaray oo nolosha ka jirto oo degenaanshuhu ka jiro oo xorriyadda taalo oo dadku ay nolol karaamada ku haystaan oo waa wadamadan reer galbeedka ama yurub iyo maraykanka gaar ahaan waqooyiga america annagu soomaali markaan nahay marka oo waa tii hadalka xildhibaanka ay ku jirtay in dowlado dhisan oo dadkiisu ay xataa amni haystaan baa tahriibaya waa sax annaga markaan soomaali nahayna waxaa inoo sii dheer burbur colaado abaaro dadka oo runtii ay ku dheeraatay rajadii ay ka qabeen dowladnimada soomaaliyeed inay cadeeda ku istaagto oo ay dowlad helaan oo dhalinyarada fursad hesho oo shaqo la helo amni la helo oo cadaalad la helo oo loo sinaado awooddii iyo xukunkii iyo ka qaybgalkii siyaasadda iyo waxaasoo dhan markii ay daahday oo ay murugtay ogaada mid lacag haysta iyo mid aan lacag haysanba waxay ku kalifaysaa marka inuu raadsado badiil dhul kale inuu raadsado oo uu karaamo markaas uu isleeyahay ka raadso ama uu isleeyahay caafimaadkaaga ayaa ku jira inaad halka u wareegsid ama ubadkaaga meeshaan ba'day oo ilmahaagu kaaga hagaaseen oo waxbarasho la-aantu ka dhacday oo caafimaad la-aantu ka dhacday alla ilahay ka taga ubadkaaga adigaa soddon sano meeshaan ku ragaasee meel kale u caragadiso oo xoogaa saluuda heshay ilmaha meeshaa gee horta waa xaalad kusoo noqonaysa dadka mas-uuliyiinta ah oo xilka hayaaba waxay ku tahay aniga ceeb bay ku tahay ama leeba kasta jooga ha noqoto nin dadka mas-uuliyiinta oo dalkaani mas-uuliyadda ilaahay u dhiibay ayaa la rabay inay ka shaqeeyaan in dadka bini aadanka oo jooga muwaadiniinta aysan keli jiroon in nolosha loo sameeyo in adeega loo sameeyo in khilaafkan yacni ragaaday iyo mashaakisha banaanka soomaaliya ka jira in ay ka fakeraan inay sababayso waddankani waxa weeye ninka joogta inay hijroonayso anigu waxaan ka baqayaa idinku waxaa ka hadlaysaan dhalinyaro tahriibtada afarteen hadda is wareysanaysa inay laba kamid a hadda ay ku fakerayso inaad tahriibtaan marka waxaan ka wadaa xaalad waxa weeye quus ah oo dhibaato ah oo keenay karta marka in qofku isweydiiyo warheeda qofku dalkiisa xaggee inta uga tago muxuu ku bedelinayaa xaggee buu u socdaa yani xildhibaanku hadda waa si uu sheegu lahaa dad xataa lacag haystaa iska tegaya oo raba inay baasawaro samaystaan waa sax oo dee niman siyaasiyiina inta la arkay oo intay dibadaha nooga yimaadeen baasawaro wata oo xeelal iska qabsaday arrinta taa hadda waa dhaaftay oo faktarka ama sababta keliya ma ahan baasiboor hel ama meel iska faajofaajood aade ma ahane laakiin arrintani waa arrin yacni leh ruud ama xidido ama asbaab hoose leh oo kalifaysa marka qofkii inuu u arko dalkiisii inuusan ahayn meel uu mudan yahay inuu ku noolaado oo markaasi uu barbardhig uu dalkiisii ugu sameeyo waddan kale oo shisheeye uusan lahayn ogaadana dalka haddii laga hijroodo kusoo noqoshadiisa way adag tahay dhaqanka waa doorsoomayaa diinta way doorsoomaysaa dhaqaalahu waa guurayaa caqligu waa guurayaa maskaxda waa guuraysaa intaasoo dhan waa guuraya inta nooga soo noqonaysana ogaada waa in yar as weydiino intii soomaaliya ka tagtay oo wadamadaas naga aaday ama bariga dhexe aaday ama aaday waxa la yidhaahdo yurub gashay ama maraykan gashay imisaa nooga soo noqotay waa in yar markastoo sanaduhu sii dheeraadaan soomaaliyana ay u ekaato dal aan lagu soo noqon karin oo aysan nolol ka jirin ama aysan mudnayn markii loo kombareeyo nolosha ay dadkaas yurub maraykan ku haystaan ee dalkoodii hoybeesha ku haystaan oo aysan soomaaliya marka soomaaliya u ekaato dal aysan mudnayn in lagu soo laabto waxaa sii badnaanaya marka gacan haadiska iyo inta kaleo qaraabada oranaysa war ka soo kaca meesha meel lagu ba-ayo hadda marka cibradda waxay tahay dalka si looga yareeyo hijrada ku dhacaysa iyo iyo iyo maskax guurka dhalinyarada ku socota iyo mawjadan hadda soo kordhaysa waad arkaysen muuqaalada dhalinyarada iska soo duubeen iyagoo gaawaarida intay la dodoontay ay dhaawac yihiin oo saxaraha libiya iyo africa ay ku rafraadsan yihiin waa muuqaala runtii aada u naxdin badan haddana qofku wuxuu isweydiinaya war dadku xaggee u socdaan dadka waxa weeye waxaan rabnaa sabab baa jirta dadka ay u tegayaan ay u cararayaan waxaan rabnaa marka asbaabtaas in la xaliyo iyadoo asbaabtaas aan la xalin oo dhalinyarada aan shaqo abuur loo samayn oo aan fursado camal loo samayn oo aan cadaalad loo samayn oo aan amni loo samayn oo aysan waxbarasho helin oo aysan karaamo helin ma joojin karno ma oran karno dadkan hala joojiyo lama oran karo dadka lama joojin karo dadka waxaa lagu joojin karaa asbaabtii keentay inaad meesha ka saartid marka asbaabta meesha ka saartid ayaad joojin kartaa oran kartaa dadka maxay u tahriibayaan mid lacagta haystana waa tahriibayaa midaan lacag haysanna ma tahriibayo leano labadoodaba waxay u arkaan meesha inay tahay meel aysan mudnayn in lagu noolaado waana wax aada looga xumaado waa mahadsan tahay dib aan kugu soo noqonayaa guddoomiye waxaan siinayaa maxamed baan siinayaa maxamed xildhibaan xaraare waad maqlaysay wuxuu yidhi dadku iyagaa qurbaa xiiseynaya baasaboor bay rabaan kuwa dhaqaala haystaa carruurtooda ayay intay meelaha geeyaan waxay u raadiyaan kaarar qaxooti iyo say u dhoofaan mase jiraan dad aan awoodin ilmahoodu ay ka tahriimaan ama qoysaskooda ay dhib ku noqoto inay ka saaraan goobaha magafayaashu ay joogaan
waa mahadsan tahay faadumo waa ay jiraan qoysas badan oo aan awoodin oo ilmihii ay tahriibeen oo badanaa hadda waxaynu arkaynaa in social media oo kale looga qaaraamayo waxaa dhowaan jirtay kaysas badan oo puntland gudaheeda lasoo bandhigay oo waalidiintii loo yabuuhinayo inay ka qayb in lagala qayb qaato badbaadinta ubadkoodii magafayaashu ay haystaan dhanka kale markii aan fiirino dadku waxyaabaha ugu muhiimsan ay u guurayaan marka laga soo tago inay jirto shaqo la-aan baahsan waxa weeye kalsooni darro ay dadku dareemayaan oo maamulkii governancygii dalka ayaysan dadku kalsooni badan ku qabin tusaale ahaan dhowaan haddii aynu fiirino contextiga puntland oo kale dagaaladii dhowaan ka dhacay garoowe boosaaso dhowr mar ka dhacay sidoo kale waxa ay kalsoonidii ka lumiyeen dad badan oo ku sugnaan lahaa gudaha puntland inay ku noolaadaan sidaasi lamid ah haddii ay dadkii mas-uuliyiintii dalka ahaa noocay doonaanba ha noqdeen ay iyagu sawir ka bixinayaan in ay qoysaskoodii iyo ubadkoodii sidaan haddaay xusay inay dalka dibaddiisa geeyaan waxa ay taasi niyadjab weyn ku tahay dadweynihii guud inay dalka aaminaan oo ay ku noolaadaan dhanka kale weli waxaa muuqataa in aynu ku guul daraysanay in aynu maalgelin caalami ah oo daha furnan dalka keenno puntland waxay leedahay ilo dhaqaale oo aan weli la iba furin oo ay kamid tahay dalxiiska oo ay kamid tahay kalluumaysiga iyo khayraadka kale oo beriga yaala marka waxaan is leeyahay dawladihii kala duduwanaa dabcan marba meel bay soo joogtay lakin waxaa luntay kalsoonidii guud ay dalku dadku ku qabeen inay dalka ku nagaadaan oo ay ku xasilaan aada baa umahadsanta waa kugu soo noqonaya waxaan siinayaa xildhibaan xaraare xildhibaane ma kuu muuqataa arrimahan uu maxamed ka sanqareeyey way jiraan oo hadda wax la inkiraya ma aha dadku hadda weliba dhinaca magafayaasha iyo culays jira weeye tahriib tahriibtanna waa wax jira oo hadda aan la inkiri karin dowladda puntland wax ka qabadka ay ka qaban kartana waa waa limit resource waayo hadda waxaan inkirayna ma aha waxyaabo badan oo hadda la sheegayo oo laleeyahay cadaalad daro ama ama kalsooni xumo ama dadka hadda soomaalida ah ee yurub jooga kuwa hooland jooga waxaa arkaysaa guurayo ingiriiska u guuraya oo haddana ingiriiskan iska dhiibnay kule kuwa belgium jooga u guurayo kule ingiriiskan iska dhiibnay kuwa kaleo ireland aadayaad arkaysaa kuwa norway joogo norway ka tegay kuwa sweden yacni bulshadii sidii aan reer guuraaga ohayn horta weli reer guuraa waa u nahay kuwaasi maxay ka tahriibayaan maxay kaga cararayaan wadamada ay joogaan waa su-aalaha meesha u baahan in la ogaado way waxaan mar aan malaysia joogay baa waxaan isku bildin soo wada degnay reer australia kasoo guuray oo ingiriiska u socda iyo kuwa ingiriiska kasoo guuray oo australia u socda oo labadaba ay kuleeyihin xaggaa fiican baa naloo sheegay saasaa naloo waa waxaa iska wada jira oo dadku fadhi la-aantu waa wax by nature ah waa waa anigu marka waxaan isleeyahay arrintu ma aha arrin qusaysa waxyaabaha halkan ka jira keliya waa wax saan kuu sheegayo wadamadii naga qanisanaayo afrikaanka ahaayo carabaha lahaayo qaxani socdo waa socda qaxani waa socdaa waana waana waxaan isleeyahay waana psychological operation o waxyaaba ay westernka psychologically dadka uga gadeen bulshada turkiga laga laga tegayaa waxyaabaha la tabanaya anoo aan inkirayn shaqo la-aanta anoo aan inkirayn cadaalad darrada fursad la-aanta anoo aan inkirayn laakiin haddana dee waa wax jiro oo waadixa haddana in bulshadani ay cararkeeda uusan ku salaysnayn hal shay keliya
guddoomiye cabdiraxmaan waxaa muuqataa in dad shaqo haysta ama dhaqaalo haysta inay tahriibaan markii ay qurbaha tagaan ma helaan nolol ka wanaagsan tii ay soomaaliya ku haysteen meeshii yurubtii loo carari jiray iyo amerikadii loo cararayay ma aha adduunku waa isbedeliyo oo yurub naftarkeeda hadda qaylinaysa oo culays ku batay dhaqaalii sidii hore maaha fursadihii shaqada ma ahan sidii hore marka waxaan u baahannahay annaga dadka saan u joojino in horta wacyigelin la sameeyo gaar ahaan dhalinyarada la wacyigeliyo looga warbixiyo khataraha ka horeeya iyo meesha ay u socdaan inaysan ahayn hadda meel saxa oo ay nolol iyo isbedel ay ka sameyn karaan ma ahan oo sida hadda xildhibaanku sheegayeyba dadkii joogay baaba soo kaxaya ama asbaab dhaqan iyo diin la xiriirta ha usoo noqdaan dadka oad arkaysaan doorinta iyo dhaqanxumada hadda yurub iyo maraykanka kusoo badatay gaar ahaan caruurtii saameynaysa iyo haydka iyo nacaydka dadka iyagu fog oo midigta fog ha noqdaan ama axdaabtan radicalka oo hadda kusoo badanaysa yurub ha noqoto ama isbedelka hadda maraykanka ku dhacayo oo donald trump oo isaguba cambaynkiisa uu ku wargalayba in uu celinayo dhamaan wixi aan sharci haysan maraykankana aan lasoo dhaweyneyn cid kale oo uhijiroota marka dadkenu hadda meel ay u cararaan ma jiro waa in dalkooda ay iimaansadaan mana oran karno dalkaaga iimaanso haddana sidiisii ha ahaado oo waxaa la rabaa in dawladdu qorshe la timaado dhalinyarada ay ku joogi karaan fursado shaqa loo abuuri karo waxaan anugu aaminsanahay resourciga aan haysano haddaan puntland nahay iyo soomaaliba haddaan nahay waxaan qabaa in dadkeena uu ku filan yahay waa in lala dagaalamo musuq maasuqa yani waxyaabaha keenaya taariikhka waxaa kamid ah in dhaqaalaha dad gaara ay ku tasarufaan ku takrifanaan oo resourcigii ummadaas ay lahayd lagu xadgudbo in marka lala dagaalamo musuq maasuqa in khayraadka iyo resourciga dalkan uu leeyahay inta lasoo saaro in dadka waxa weeye si sax ah loogu qaybiyo fursada loogu abuuro waxyaabaha aan intaas aan maqlaynay oo aynu ku haynay khayraadka dihin oo laakiin aanan dihnaantooda aanu weligeed arag in lasoo saaro oo laga faa'iidaysto waxaan qabaa in dalkeena runtii uu noqon karo mid isagaba loo soo hijroodo oo yimaadaan waxaana nasiib darra ah hadda iyadoo haddana taariif baan ka sheekeynayno in awoodeeda rabay inay shaqayso inaysan shaqaynayn in hadda dad badan oo ajaaniba ay dalkii joogaan oo ay ka shaqaystaan oo waxyaaba badan oo dadkeenu ay qabsan lahaayeen hadda magaalooyinka hadda puntland qaar aad ka arkaysaan in ajaanib badan ay joogto ay shaqaysanayaan marka adduunkan ilaahay wuxuu abuuray famshuu fi manaakibiha wakuluu min risq ilaahay wuxuu abuuray insaanka uu u sakiray kownkan inuu ku shaqaysto ku tabcado kuna walaado marka nin dalkiisa dhistay inta aad uga daba tegtid cayr aad ku qaadatid oo hadhowse waxanka iyo buuqaaga haddana dib lagu soo celiyo karaamada ma ah laakiin karaamadu waa inaad dalkaaga aada imaansato meel kastana kadiga iyo tacabka iyo waxa weye dhabar adeeg waa yaallaa oo dadkeenu inta ay moodeen yurub iyo maraykan inay raaxa taalo ayay darawallo ka noqdeen oo gaadiidley ka noqdeen oo ku rafaadeen oo barafkii fahmi waayeen oo dhibaato badan ay ka qabsatay gudoomiye cabdiraxmaan muxuu yahay xalka looga gudbi karaa arrimahan oo dadka oo looga dhaadhicin karaa inay dalkooda ku nagaadaan aaminaan maadaama tahriibtii laga soo dayrinayo oo lagaba cabsi qabo in dadkii derbiga ka booda in dib loo soo celiyo marka adduunkan ilaahay wuxuu ugu talagalay qofkii dhidida oo dadaala ayaa raaxaysta ee cid waxa weeye adoo fadhiya bardhaqabu ina waxa weye gacanta kugu saari mayso waxaan kusoo gabagabeynaya marka anigu talada aan hayaa waa in asbaabta dadka ay u tahriibayaan meesha laga saaro dowladnimada la adkeeyo soomaali ay dowladnimadeeda dhisato resourcigeeda lasoo baxdo shaqo abuur la raadiyo ganacsatadeena iyo iyo dowladdu inay ka shaqeeyaan sidii fursadaha loo jira loo abuuri lahaa oo arrinta maxamed uu sheegay meesha laga saari lahaa fursado badan baa jira dhaqaalaha ganacsatada ay hayaanna inay dalka ku celiyaan oo iyaga naftarkooda ganacsatadu lacagtan ay la carlayaan oo africa ay la aadayaan iyo meelaha kale inay dalkooda ay ku celiyaan oo ay marka resource ku sameeyaan oo fursado ku sameeyaan oo dhalinyarada marka shaqo looga abuuro waxaa dhalinyarada ugu soo celinayna waxay tahay populationka boqol kiiba toddobaatan isha waa dhalinyaro cidda taariibeysa cidda dhibta ku dhacaysa cidda awoodda muxuu ahaayey shaqada gaartay oo la rabo in shaqada loogu abuurana waa iyaga marka aad baad umahadsantihin aada umahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed axmed soo gebagabayso maxaad ku talin lahayd talada ugu muhiimsan waxa weeye dadkeenu inay helaan role models dad ay ku dayan karaan waa inay helaan dhalinyaradeenu waxaan uga gol leeyahay dadka mas-uuliyiinta dalka ka ah waxa mudan inay sawir qurux badan u muujiyaan dhalinyarada oo iyagu horta dalka inagula nagaadaan laakiin haddii mas-uuliyiintii qoysaskoodii iyo ubadkooda ay inta dalal kala geeyaan oo ay nabad iyo xasiloon iyo waxbarasho fiican ay helayaan waxay weli ay arrintaasi sii xoojinaysaa inay intii yaradii dalka ku hartana ay guuraan dhawaan waxaan la kulmay meelo badan oo goobo waxbarasho waxa ay sheegayaan in dadkii keliya awooday ischool figa inay bixiyaan ay guurayaan oo ay socdaan oo ay soo hari doonto oo keliya kuwaan xataa ischool figa iska bixin karinba marka waxaan kaloo isleeyahay waa lagama maarmaan in dawladuhu ay fahmaan sida ugu habboon ee dadka lagu hayn karo waa in dadka kalsooni la geliyaa dadka dhaqaala haysta waa inaynu ku qancin karna inay dhaqaalahooda dalka geliyaan tusaale ahaan fursadaha shaqada looma sina hadday noqon lahayd dawladda waxaa laga yaabaa qofka wasiirka ah ama xildhibaanku inuu cid gooni ah matalo dabadeedna ciddaa oo keliya u qareemi karo imisaan lahayn xildhibaan geyn kara shaqo imisaan lahayn wasiir geyn kara goobo shaqo xataa laga raadiyo taasi waxay u baahan tahay in aynu dib u eegis ku samayno si dadku ay helaan cadaalad loo siman yahay ugu dambeyn waxaan isleeyahay dowladda puntland waa lagama maarmaan inay siyaasad bartilmaameed leh ay ka yeelato dhalinyarada waayo mujtamaca ugu badan ee puntland ku nool ama guud ahaan soomaaliya waa dhalinyaro dhalinyaro badan ayaa jira oo fikrado waxtar leh dalka u haya laakiin aan awooddii dhaqaale haysan waxayse u baahan yihiin inay helaan awood dhaqaale oo fikirka ay maskaxda ku hayaan wax tar u bedeli karta shaqo abuurna abuuri karta dalkana wax badan kusoo kordhin karta marka inahaas ayaan isleeyahay waa lagama maarmaan gabagabada siinayaa xildhibaan cismaan yuusuf xaraare xildhibaane maxaad maxaad ku gabagabaysanaysaa waxaan ku gabagabaynayaa hal qodob waxa weeye waxa laga hadlayaa ma jiraan cidda haysa male waa run xildhibaan ha ahaado wasiir ha ahaado hadalba waxa uu wax ola cararayaa waa waa nin ama ama qaraabadiisa ama ehelkiisa laakiin waxyaabo badanoo waxaa jira dadkayada aysan ku helaynin justification aysan ku helaynin dhaqaalaha qofka agaasimaha ah inta uu qaato agaasimo waxeedka lacag saddex boqol iyo xoogood buu qaataa ninka restaurantiga ka shaqeeya oo weyterkana saddex boqol oo dollar buu qaataa marka waxaad dareemaysaa meeshaas inaysan ahayn fursad shaqo keliya yaraanteeda way jirtaa inaysan dadkeena shaqadaasna aysan diyaar u inay iskala weyn yihiin dadkao dhanna agaasimuu raadinayaa agaasimihimid waa wax yaroo kooban wasaaradihii waa wax kooban waa aragtay hadda bangaladesh iyo waxaa noo imaanayaa iyo iyo iyo hindi iyo bakistan shaqadoona waxaa etoobiya waa aragtay dadka sida qulqulka uga soo jiraan waxaasoo dhan waxay keenaysaa fuundiyadii iyo shaqooyinkooda carbenterkii shaqadiisii faryaamadii wax walba electriciankii wax walba hadda waxaa moodaa inay gacmo aysan ku jirin dadka reer puntland marka dadku hayaanku qofka hadduu rabo inuu cararo cidima celin karto laakiin anigu waa qabaa in inti daraasad laga sameeyo aqoon-yahanka muxuu ahaa baarlamaanka dowladda ganacsatada in laysaga yimaado la isweydiiyo waa qabaayo la yidhahdo see waxaan lagu xadidi karaa dad badana waxaa jira hooyooyinkood iyo ehelkood ay isiraadeen inay tahriibno gawaari loo gadayo layidhi ku shaqaysta gawaarida intay gadeen ku tahriibayo madafo ku aada haddana waalidkood ku kalifay inuu lacag kale u qaaraamo anaaba inta aan aqaanaaba tobaneeye ah waxyaabo waxaa jira markaad fiirinaysid waxaan garanayaa dad arday ah oo jaamacada loo diray oo turki jaamacado scholarshiba loo diro markii turkiya la geeyey iyagoo aan jaamacaddii sanad dhigan tahriibay oo beriigi qaar ku xaniran yihiin qaar meelo kaleo kaam ku jiraan waa nin fursad waxbarasho oo jaamacada qaar ay pilot loo helay qaar loo helay medicine loo helay waxaan garanayaa boqol nin oo loo qaaday in diyaarado la baro saddex nin baa kaga haray saddex nin baa ku haray inay bartaan pilotnimadii intii kale waa carartay marka waxyaaba waxaa jira mental u baahan in dib wacyigelin iyo mentalityga in la bedelo laga shaqeeyo dadka narrationka maskaxda in la celiyay u baahan tahay marka taasi dowladda waa laga rabaa inay ka shaqeyso wacyigelin la sameeyo dadka bal laisku dayo maskaxdooda in lasoo hilow loo sameyn karo oo inay dalkoodii ku noolaadaano ka shaqaystaano marka waxyaabahaasoo dhan anagoo qadarinayna laakin ani waa qabaa in laga shaqeeyo oo la yihaahdo bal dhinaca wacyigelinta dhinaca maskaxda in la sameeyo si psychological dadka in maskaxdooda loo bedelo laguna bedelo inay waddankoodii kalgaceel iyo hilow u qaada barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegeynay tahriibka iyo sida uu dib ugu soo cusboonaaday soomaaliya intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaana u mahad celinayaa waxaana u mahad celinayaa martida barnaamijka ee kale ah guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ah ee buunsa cabdiraxmaan cabdirasaaq cabdiraxmaan xildhibaan cismaan yuusuf xaraare oo kamid ah golaha baarlamaanka puntland iyo maxamed axmed yuusuf oo ah cilmi baare arrimaha dhaqaalaha iyo dhalinyarada wax ka qora dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan dhegaystayaasha ku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid faadumo yaasiin jaamac oo barnaamijka si gaarka ah nooga soo diyaarisay magaalada boosaaso waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale kadib kulan waa kadib ku dhowaad saddex sano oo dagaal buuxa oo ka socday ukraine ayaa ku tiirsanaanta gaadiidka hawada ee dalkaasi ay hakad ku jirtaa muddadaasi waxaa laba jibaarmay ku tiirsanaanta ukrain ee gaadiidka dhulka mara taasi oo haweenka u abuurtay fursado shaqo oo cusub xilli baahida loo qabo darwallada gaadiidka waaweyne ay korortay lisa bakalets ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kiev waxayna ku eegeysaa sida haweenka ku sugan afar magaalo oo ukrain ku yaala ay xirfadahooda dib ugu dhisayaan cabdixakiin maxamuud shirwac ayaana noo haya
sefetlana surudna waa reer kiyef waxay leedahay khibrad darawalnimo siddeed iyo toban sanna спокійно почуваюся. На авто і справді ми об'їздили дуже багато.
waxay Я tidhi об'їздила дуже waxa aan багато dareemaa з deganaan війною.
markaan gaadhiga Додому wado багато поїздила.
in badan ayaan wadaa gaar ahaan tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay inta badan waxaan tagaa furinta hore anigoo ah mutadawac waan jecelahay inaan jid ka saarnaado way mashquulisaa mar waxa ay ka shaqayn jirtay adeegyada biyaha iyo korontada hase yeeshee shaqadeedii waa ay weyday kadibna waxay go'aansatay inay xirfadda beddesho waxa aanay noqotay darawal gaadiidka waaweynaa Це можливість е, самостійно е, ну да, і заробляти гроші в тому waxay tidhi числі.
tani Маю waa fursad aad двох lacag ku дітей.
helayso Е, чоловік laba carruur ayaan тому haystaa вважаю, що ninkayguna waxa uu ku jiraa ciidamada qalabka sida змогу сісти marka додому любого waxaan filayaa inay lagama maarmaan tahay inaad awooddo inaad kaxayn karto gaadiid kasta oo uu ku jiro gaadhiga weyni sidaasi daraaddeed sarudna waxa ay codsatay barnaamijka maraykanku uu maalgeliyey kaasoo si bilaasha haweenka u bara sidii ay gaadiidka waaweyn u kaxayn lahaayeen katrina dasco waa agaasimaha fulinta ee foundation for institutional development oo ah mid ka mid a kuwa ka shaqeeya barnaamijkan Проект реалізується у партнерстві з Міністерством розвитку громад і територій України.
waxay tidhi Е, за фінансовою mashruuca iyagu підтримкою waxa uu iskaashi la програми leeyahay «Конкурентоспроможність wasaaradda економіки bulshada iyo України» horumarinta та dhulka ee «Національна Ukraine організація як імплементація taageerada dhaqaalena waa barnaamijka dhaqaalaha macquulka ee u s aid injoog eega foundation for institutional development ayaana hirgelinaya mashruucan in ka badan kun qof ayaana soo codsaday barnaamijkan keliya boqol iyo labaatan ayaana la qaatay waa taana katrina dasco oo ka tirsan foundation for international development Базою цієї програми є, звісно, програма автошколи. Те, що в нас нормативно waxay по tidhi вимогам saldhigga barnaamijkani українського законодавства waa barnaamij wadista gaadiidka 90 на категорію wada С kastaa waa і, inuu dhammeeyaa е, 30 waxaa jira laba qaybood oo liisanka wadista ah mid gaadhiga weyn ah iyo mid gaadhiga weyn ee isjiidka leh ah kuwa ka shaqeeya waxaa ku jira in ka badan labaatan shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jiro kuwa tafaariiqda ah iyo weliba kuwa soo saara waxyaabaha beeraha waxaanay darawallada siiyaan kalaasyo serhedid kaaj waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda bulshada iyo horumarinta dhulka ee ukraine І всі ці компанії долучилися, підписали з нами меморандум.
shirkadahani waxay bilaabeen inay shaqaaleeyaan haweenka darawallada ah oo ay kadibna siiyaan xaalado shaqo oo fiican dhirkaaja ayaa sheegaya in xilli rag badan ay ciidamada ku jiraan uu dalabka wadayaasha gaadiidku kordhay Після початку повномасштабного вторгнення всі логістичні шляхи вони змінили.
jiritaanka duulaanka baaxadda leh dhammaan marinadii oo dhan waa ay isbedeleen waanu xidhnay dhammaan saadkii hawada marka gaadiidkii waxa uu ku baahayay ee tareennada iyo jidka tirada gaadiidka waaweyn ee dalka iyagu waa ay laba jabaarmeen laba sannadood gudahood lixda kun ayay ka yimaadeen waxaanay tegeen boqol iyo labaatan kun waxa uu sheegay in haweenka lagu dhiirigeliyey inay galaan shaqadan oo sida caadiga ay raggu iska haysteen waa kana mar kale sir hayden kaj wasiir ku-xigeenka wasaaradda bulshada iyo horumarinta dhulka ee ukraine Ми говоримо, що є людина і є професія. І Неважливо якої статі людина ви waa sidan waxa aanu nidhaahna iyadoo aan loo eegaynin dhadig iyo lab qofku waxa uu qaban karaa xirfad kasta xirfadda wadistu waa ay fiican tahay jadwalka shaqada iyo nasashadu way caddahay waanay dabacsan tahay xaalado shaqo oo fiican iyo mushahar lagu tartamo haweenku sida oo kale waxa ay doorteen inay wadaan gaadiidka bakhaaradu ay leeyihiin mid ka mid a dukaamada waaweyn ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu shaqaalaysiiyo oksana mosenyenko waxa ay ka tirsan tahay shirkadda novis Ми розуміємо, що в цей проект е, свідомо війшли жінки, Waxay які tidhi готові waannu fahamsannahay in mashruucan uu isu keenay haween diyaar u ah inay isku dayaan wax cusub waannu jeclaan lahayn inaannu shaqaalaysiino labaatan haweena si fitlana sarunda waxa ay ku kalsoon tahay inay dhowaan awoodi doonto inay gaadhi weyn u kaxayso si fudud oo la mida gaadhigeeda taasi kadib haweenka sida sarudna waa ay ballaadhin karaan aragtidooda oo waa ay heli karaan liisanka wadista gaadiidka ah oo caalamiya
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac welina laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana magaalada beledweyne kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dagaalka maleeshiyaadka beelaha ayaa dib uga bilowday qaybo ka mid ah deegaanadii laga saaray kooxda al-shabaab gaar ahaan xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe haddaba ka hortagga colaadda beelaha maamulka deegaanka miyuu waajib ka saaran yahay mise odayaasha dhaqanka labada beel waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah maxamuud cabdulla makaraan oo ka mid ah waxgaradka degmada jallaqsi iyo maxamed sheeh axmed cali xogayaha guud ee maamulka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya maxamuud cabdulla makaraan waa mahadsan tahay mas-uuliyadda koowaad iyo talabaad iyo saddexaad waxaa lagu eeday karaa maamulada gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan sababtu waxay tahay maamulada ayagaa maamul meesha ka ah ayagaa meesha maamula ayagaa laga rabaa dadka inay xakameeyaan ay gacan adag u qabtaan
waa mahadsan tahay maxamuud haye maxamed axmed sheeh cali
waa mahadsan tahay xuseen xasan dhacane v o a waxaan isleeyahay walaalkay fikirka uu yiri maamulada labada gobol ayaa mas-uul ka ah dhacdadaas dagaalada soo oo meesha ka dhacday aniga lama qabo aniga maamulkan ka mid ahay gobolka hiiraan xogayaha guuda gobolka hiiraanan ahay wax balaayaa iyo wax fidnaana kama aanan shaqaynin dhacdadaanu dhacdadu iska dhacday weeye dagaal qaabeeleedkuna mar walba waa u dhacaa afarta jiho ee magaalada ayay mar walba ka dhacaan wayna soo noqnoqoto arintan shabeellaha dhexe iyo hiiraan arin soo noqnoqotay waaye oo ilaa heer state la galay marka wax lagu eedeeyo labada maamul oo arinkaas quseeya inay horinayaan colaadaas inaysan jirin ayaan aaminsanahay aniga waa mahadsan tahay maxamed maxamuud waxaa tiri maamulada deegaanka ayaa qeyb ka ah mas-uuliyaddoodii oo ay dayaceen bal haddii aad noo sheegto waxa aad ku aragtay inay dayaceen mas-uuliyaddii saarneyd waxaan ku arkay waxa weeye waxa waaye maamulka meesha asaa maamulka ah asaa laga rabaa wax alla wixii meesha ka dhaco mas-uuliyad inu garab ka saarto sababto ku saarana ma ahan inaan maamul aan ahay oon iska yiraho meesha iska joogo waxaa la rabaa ficil inuu la yimaado hadda idaacadahan waxaa ka maqlaynay shabeellada dhexe maamulka shabeellada dhexe inuu ku eedeyna maamulka gobolka hiiraan inuu asuu qayb ka yahay waxaan kanna waa laga yaaba hadda anigu ma maqal ayagoo sheega laakiin inay sidaasoo kale ayaguna ay u tunsiina laga yaaba inay qayb ka yihiin waxaa la rabaa labadoodu inay isu tagaan waa laba maam waa laba maamuloo hal maamul ka wada tirsan inay inta labadoodu isu tagaan war waxaan maxaan ka qaban karnaa yidhahaan xoog ilaahay siye waa haystaane xooggooda isticmaalaan laakiin hadda meel maanta oday ka hadli karo ama dad kaloo reedu ka hadli karo dad hubaysan waa dadku dagaalamahoo hub adag haysta dadkaas hubka adag haysta ayagaa kasii hub waaweyn hub kasii waaweyn haysta waxaa la rabaa inay dhaqaaqaan labadooda isu tagaan dhaqaaqaan howl qabtaan hawshiyan kala anahay intan ku dhaliilay intaas waay waa mahadsantahay maxamud maxamed waa maqlaysaa maxamud waa mahadsanya walaalkey annaga hadda kan maamul ahaan maamulka gobolka gobolka hiiraan horeyna arrintaas waa u galnay oo dhacdooyinkii hore oo dhiigjoojinta ahaa oo beelaha lagu dhe lagu dhexdhexaadinayay horeyna waa u galnay ilaahayna waa nagu soo guuleeyey waa lagu soo meel gaaray haddana way dhacday dhacdana afar iyo labaatanka saac way dhacdaa ka dabategeedii aan ku jirnaa haddaba guddoomiyihii gobolka hiiraan mahadha ka gaadho waa uu jiraa marka mas-uuliyaddaasuna waa mas-uuliyad wadareed la wada leeyahay shacab ilaa dowlad ilaa maamul mas-uuliyad wadareedna wada saaran laakiin annaga waanu istaagnay ka maamul ahaan oo haddaba maamulka gobolka hiiraan furunta ayuu jiraa si uu arintaas uu dhexdhexaadinteeda kaalinta uga aadan uu ka qaato
waa mahadsan tahay maxamuud waa maqlaysaa maamulka sida uu leeyahay waa uu ku maqan yahay adigana eed ayaa la daba taagan tahay bal ka waran waxaan ku dhaliila jileec markaad wax maamulood maamul inaad qabata rabtana jileec waxba ku marihid waxaa lagaa rabaa dadka inaad dhisto odayaasha dhisto hadda fiiri yaa la hadlay maamulka la sheega hadda meeshuu aadanleh yow la hadlay yow wax weydiiyey odayaashii gobolka halkaanay joogaan kuwii kalena xaggay jiraan ilaa hadda ma maqal wax idaacadna kumaanan arag meel kale kuma arag meel abaabul xataa muuqda oo maamul samayna maanan arag kolley shabeellada dhexena waa sidaa uun hadda meeshaanu taaga aan taaganahoo kale waxaa la rabaa marka maamul markaa tahay waxaa lagaa rabaa inaad dadka dhisto dadka abaabusho ka celiso waxyaabaha xun waxa wanaagsanna aad tusto anigu ilaahay hadda maamulada gobolka maamulka hirshabeelle iyo waxlaalmalaba kuma hayno wax ilaahay abuurta haba yaraadaano wax abaabul dadeeda ama macnaha nidaam toosan oo alla ileh nacam la dhihi karo weli kuma hayno waa mahadsantahay maxamed intaan dagaalku bilaaban sasaankiisu waa uu muuqday kan maamul ahaan maxaa diidayay markii aada ogaateen in sasaan dagaal uu jiro inaad ka hortagtaan
annaga dagaal sidiisaba aan u ballansanayn oo aan u madnalayn oo noo taagnaa ma jirin laakiin dhacdaa dhacday dhacdanuna way dhacdaa bixitaanka hadda oo maamul ahaan aan ku baxnayna dhiig joojin waaye wax markay dhacdo oo arrin ay dhacdo oo arrintaasu ay taagan tahay marka hore waa in dhiig joojin iyo gurmud la sameeyo gurmudkii iyo ku dhaqaaqitaankii hawshaas ayuu maamulka gobolka hiiraan uu istaagay kan shabeellaha dhaxana isaguna sida lamida inuu ugu soo istaagay ayaan filayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaan ku guulaysano oo ilaahay maaragtay dadkaas walaalaha ah ilaahay maslaxad uu dhexdooda dhigo oo maaragtay boggooda burcad isu marayana waan rajaynaynaa markii ay dhiig joojin la sameeyo oo istaag colaadu istaagto ayaa dhaqanka iyo ilaahay kuma darnaadee ururada bulshada iyo nabadeynta iyo fadhi geed hoostiis ayaan isugu keenaynaa wixii ka horeeyana hadda xabadda in la joojiyo ayaanu istaagnay odayaashuna way noo dambeyn doonaan ilaahayna maaragtay nagu guuleeya arrinkaas waana u taagannaha insha allahu tacaala mudan waa mahadsantahay maxay tahay kaalinta dhaqanka mar haddii siyaasiyiintii iyo maamulkii la arkay maxay tahay dhaqanka waxay ka qaban karaa colaadda maya anuu hadda dhaqanka waxba kuma dhaliili karaba sababtay tahay dadkan waa dad hubaysan oo aada u hubaysan walaalkiina hadda waxaan ka maqlayay maamulku macnaha geed hoosiisa wax laysuu keena waxbaa la qabana waxba lama qaban karo maamulku waxba qaban maayo laba hadda laba sano ka hor yaano hal sano bar ka hor hal sano bar ka hor maqaan waxay ahayd maamulkoo dhan oo macnaha gobolkaa isugu tegay meesha labada gobol maamulada maamulkao dhan baa meesha isugu tegay waxaa laga dhaqaaji waayo hal taako hal taakaa la dhaqaaji waayo taasna waxay ka mid tahay tabaryarada aqoon yarida karti la-aanta maamulka meesha maamulka meesha ka jira waxaa la rabaa labadii shacab oo meesha deganeed oo maamulka loo ahay oo loo sheeganay maamulka loo yahay waxaa laga samey layahay wax yaroo hadda toban kilomitr ama toban shan kilomitr waxaa laga qaba layahay xataa indhaka cabir laga qaada layahay taas waxay ku tuse maamul inuu meesha ka jirin
dhaliil waa imaan kartaa oo shacabku wax waa dhaliili karaa oo hadda anuu malihi maxaa odayaasha iyo shacabku ay wax u dhaliilayaan malihi dhaliishuna sideedaba waxbay saxdaa laakiin maamul kasta oo jira in la yidhaahdo shaqadiisa uf iyo ma rabno la yidhaahdo waxa laga wanaagsan yahay waayo qofku waxa uu qabto iyo in yar haltaaka hadduu qabto waa inaad u qirtaa uga mahad celisaa waxaan aaminsanahay haddii annaga maamulku dadka shacabkaah uu garab istaago oo odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo gobolka hiiraan ay garab istaagaan maamulkaasu inuu meel marayo wixii uu qabtana inuu ka miro dhalinayo laakiin inta odayaasha iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ay maaragtay ay farqaha ay ku dhegan yihiin waxaan isleeyahay wax badan lama sii wadi karo dhibaataduna way jiraysaa laakiin waxaa habboon maanta waxaan maraynaa meel aada xasaasi u ah oo gobolkii oo dhan ay colaadiisu ay karkarayso marka anagoo iyadoo gobolkii o dhan colaadiisu ay karkarayso afartiisa gees inaan maanta anagoo calooshii ku naalna inaan isku soo jeedsano oo colaad beeloodyo la huriyo wax wanaagsan ma ahan annaguna waa u taagannahay kan maamul ahaan waana jirnaa waana xoojinaynaa insha allahu tacaala biidna alkariim waa maasanta ugu dambeyn maxamuud ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka colaadda hadda soo cusboonaatay waa lagu gaari karaa
horta anagu dhaliil le taagana hadda waxna macayn maamulna macayn waxna ma aflagaadayn laakiin dhaliilaan taagannahay dhaliishuna waa mid muuqata oo qof walba oo meesha taga ama qof walba xadogaal oo arki kara waay aragtidayda waxaan qabaa meeshaas dadka loo yeero labada labada labada gobol dadka ka soo jeeda oo cuqaasha ah oo waxgaradka ha u yeero maamulku labada dhinac ha fadhiisiyo macnaha meel wax lagu fadhiisi karo oo lagu wada hadli karo macnaha hadda lama wada hadli kara mogtahay laba laba ciidan is hor joogta labada ciidan hala kala sikiyo ha isku dayo maamulka oo dhaqaaq ha sameeyo markan wax dhaliila aniga igama ahan macnaha colaadin igama aha laakiin waxaan rabaa in wax lahagaajiyo waxaan waxaan rabaa marka labadii maamul ha sameeyaano meel wax lagu macnaha lagu wada hadal sii karo oo ha ka sameeyaan labadii maamul inta ka dhexaysa waa mahadsan tahay gabagabada
waa mahadsan yahay fikirka uu soo jeediyey waana ku dadaalaynaa arrintaas hadda dhiig joojinaa wadnaa dhiigjoojintaas maaragta colaadda markii la joojiyo oo qoriga la dhigo oo labada beelood ciidamada aan kala dhex dhigno insha allahu tacaala annaga iyo kan maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo ka gobolka hiiraan waxaan ku dadaalaynaa inaan odayaashii dhaqanka labada beelood aan la isu keeno la wada fadhiisiyo la wada hadashiiyo kadibna hor life ay wada hadlaan annaguna aan goobjoog ka aano oo aan markhaati ka noqonno waxa ay ku heshiiyaan kadibna saas colaad bay ku istaagto
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa doodda igala qayb galay toddobaadkan maxamuud cabdulla makaraan iyo maxamed axmed shaacali inta doodda mid lamid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqane markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka cali ukun
babaxay dhankaagu iridaha wadnahayo ku furan albaamaadkuaminay daraada babaxay dhankaagu iridaha wadnahayo ku furan
codkaasi cali ukun wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo